VOA 1, the hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa afmiyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa axad labaatanka bisha setembar sanadka labakunyoafarlabaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaal qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan magaalada garowe oo maalinkii labaad uu ka socdo shir sannadeedka nabadda iyo doorka saxaafadda ay ku leedahay colaad hurinta iyo deminta halkaas oo madaxweynaha puntland uu ka sheegay inaan fursad loo siinin ciddii doonaysa inay dalka kala daadiso codkiinna inuu aad ku biirisaan nidaamka dawladbiska ah siduusan majarihiis uga bixi lahayn oo loogu hayn lahaa meesha uu hadda joogo inaan fursad loo siin cid doonaysa dalka soomaaliya inuu marlabaad kala daabto gacmo badan baa ku dhex jira dadkii ku habboonaa baa halka fadhiya soomaaliya yaan fursad loo siin inay mar labaad khadka intay ka baxdo inaan loo yegleelin shir dibu heshiisiineed oo soomaaliya haddana hallaysu keena lo odhan
waxaa kalood maqli doontaan dowladda jabuuti oo wadda dadaallo ay ku ballaarinayso mid ka mid ah jidadkeeda ugu dheer ee isku xidha dekadaheeda iyo dalka etoobiya oo ay adeegsadaan baabuurta xamuulka qodobadaas iyo warar kale iyo weliba wararkii cayaaraha ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in tiro gantaalla ah oo axaddii shalay ay ku weerartay saldhig militari oo ku yaala gunta israa'iil maalin kadib markii ay duqeyn cirka ah oo israa'iil ay ku garaacday caasimadda bayruud ay ku dishay ugu yaraan toddobiyo soddon qof oo uu ku jiro ibraahim caqiil oo ahaa taliyo sare oo ka tirsan garabka ugu sarreeya militariga xisbullah ma cadda in gantaalada xisbullah ay ku weerartay israa'iil ay ku dhaceen bartilmaameedkooda waaxda gargaarka deg dega ee israa'iil ayaa sheegtay in dhaawac fudud uu ka soo gaaray nin ku sugnaa tuulo ku taalla aagga la weeraray warbaahinta gudaha israa'iil ayaa ku warantay in gantaallo laga soo tuuray lubnaan ay ka hortageen oo ay ku burburiyeen hubka lidka gantaalada meel u dhow magaalada xayfa xisbullah waxay sheegtay inay israa'il ku garaacday daraasiin gantaallo ah oo ay ku jiraan gantaalada fadi one iyo fadi two oo ah gantaallo cusub oo ay kooxda sheegtay inaysan hadda ka hor adeegsanin waxay kaloo sheegeen in bartilmaameedka uu ahaa saldhigga ciidamada cirka israa'iil ee ramaad david oo ku yaala koonfur bari magaalada xayfa weeraro isugu jiray duqeyn cirka ah iyo qaraxyo loo adeegsaday aalado isgaarsiineed oo ay xisbullah dibadda ka soo iibsatay oo ka dhacay lubnaan ayaa waxaa guud ahaan ku dhintay sagaal iyo soddon qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo saddex kun oo ruux ra-iisul wasaaraha lubnaan najiib makiti ayaa sheegay inuu joojiyey safar uu ku tegi lahaa magaalada new york oo uu uga qeyb galayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay natiijo hordhac ah oo ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee sabtidii shalay ka dhacday dalka sri lanka ayaa muujinaysa in codadka ilaa hadda la tiriyey uu ku horeeyo hogaamiyaha u janjeera dhanka fikirka markiisyadda ee anura kamara disanyake disanyake ayaa ku guuleystay boqolkiiba saddex iyo konton codadka ilaa iyo hadda la tiriyey sidaas waxaa axadda maanta ah shaaciyey guddiga doorashada waxaa kaalinta labaad ku jira hogaamiyaha mucaaradka ee sajiida baramadasa oo leh labiiyo labaatan boqolkiiba halka kaalinta saddexaad uu ku jiro madaxweyne ranil wagramaseen hanuura ayaa haddii uu ku guulaysto waxaa sugaysa shaqo adag oo ay ugu horeyso kor u qaadidda dhaqaalaha fadhiidka ah ee dalkaasi dhaca koonfurta eshiya kaasoo aanan weli kasoo kabsanin qalalaaso dhaqaale oo dalka ragaadiyey tobankii sano ee lasoo dhaafay doorashadan ayaa aatii ugu horeysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii uu dumay nidaamkii dhaqaale ee sirilanka sanadkii laba kun iyo labaiyo labaatankii markaas oo dalka laga waayey sarifka lacagaha qalaad taasoo keentay in dadka ay awoodi waayaan inay soo iibsadaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha sida gaaska dawada iyo cuntada dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaaad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilowne magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland ayaa waxaa maalinkii labaad ka socda shir sanadeedka nabadda kaasoo ay soo qabanqaabisay xarunta cilmi baarista ee b d r c shirka oo sanadkan loogu magacdaray dowrka saxaafadda ay ku leedahay nabad dhalinta iyo colaad horinta ayaa waxaa ka qaybgalaya aqoon-yahanno siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin xilal ka soo qabtay maamuladii dalka soo maray madaxweynaha puntland siciid dani oo hadal ka jeediya ayaa ku baaqay ugu baaqay ka qaybgalayaasha inay codkooda ku biiriyaan inaan fursad loo siinin in la dumiyo dowladnimada islamarkaana aan dalka loo horseedin shir dib u heshiisiin oo kale wariyaha v o eda ee magaalada garowe nuux muuse birjaab ayaa warkan ka soo diray garowe shirkan oo ay ka soo qaybgaleen qaybo kala duwan oo bulshada ah iyo siyaasiyiin ayna soo qabanqaabisay xarunta cilmibaarista b d r c ayaa ujeedkiisu ahaa doorka warbaahinta soomaalida ee nabadda iyo colaadda waxaana hadallada mas-uuliyiinta ka sokow qayb ka ahaa dood cilmiyeed ku saabsan doorka warbaahinta agaasimaha hay-adda b d r c cali faarax farmiyeeri oo goobta ka hadlay ayaa sheegay ahmiyadda shirkan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan laba boqoloo qof oo ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo hay-ado caalami ah warbaahinta soomaaliya guud ahaan iyo doorka kaalinta ay ku leedahay nabadda iyo colaadda waxa weeyaan madal lagu kala faa'iidaysto waayo aragnimo khibrado duruus lagu kala qaato laysugu yimaado oo aanu jecel lahay in aanu sanad walba joogtayno oo ay igu noqdo meel ay ummadda soomaaliyeed ay isugu timaado muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed inay helaan warbaahin ku hagta dowladnimo iyo xasilooni siyaasadeed madaxweynihii hore hirshabeelle maxamed cabdi waare islamarkaana ku-xigeenka xogayaha guud ee urur goboleedka igad oo isna goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday dowrka saxaafadda ay ka qaadan karto arrimaha nabadda
maadaama aan nahay waddan colaad ka soo baxayo welina meelo badan colaado ay ka jiraan waxaa loo baahan yahay inaan mas-uuliyad gaara iska saarno saxaafaddu doorka ay ku leedahay nolosheenna waa inaan saddex arrimood ka fiirinnaa marka hore waa in tababarka lagu dadaalo waa qodobka koowaad midda labaad qiyamka ama ethikiska saxaafadda oo ay ka mid tahay runka sheegidda in waxa la gudbinaya runta laga sheego in dhexdhexaadnimo lagu dhaqmo oo aan mataqaanaa dadka is haysta ama siyaasadaha is haysta dhexdhexaad laga noqdo in akhlaaqda iyo qiyamka ummaddaas ha ahaato mid dhaqan ama ha ahaato mid diineede la xushmeeyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo shirka ka hadlay ayaa isna ka hadlay saxaafadda soomaalida iyo sida ay dowr ugu leedahay arrimo badan
runtii waa uga mahad celinayaa b d r c inay dadka intan la isu keento wakhti ku habboon iyo marxalad ee ku habboon waa fursad aada u fiican dad soomaaliyeed oo nabadda ku suntan inay isu yimaadaan oo ay maskaxda tuujiyaan oo xaqiiqada ay u daadegaan colaadda soomaalida haysato waxaa laga yaabaa guudka inay ka muuqato loolan qabaa'il ama siyaasiyiin ku tartamaya ee xukun laakiin way ka guda weynta hadday degi waayaan waxaa la yidhi ama waxbaa siyaado ku ah ama waxbaa ka dhiman loolanka soomaaliya soomaali keliya hadday tahay waa hore heshiin lahayd dhaqankeeda waa dhaqan nadeed laakiin waxaa ku jira loolanka guud ee geeska iyo midka caalamka ka socda ayaa ganafka ku sii dhufanaya runtii waxay u baahan nahay haddii arrintii ruwaando laga sheegay ee hadalka kalliftay ee intaasoo boqoloo qof dishay maanta waa ka soo doogeen waa ka horumarsan yihiin bal waxay noqdeen ruwaanda dalalka maanta lagu daydo maxaa u diiday soomaaliya in wixii dhacay sabab kasta ha keenaane in laga gudbo waxay u baahan tahay ma filayo garasho la'aan inay maqan tahay mana filayo aqoon darro inay jirto waxaa uun dhiman tii alla ka sokow iraadadii arrintaas fulin lahayd ma rabo mawduuciinnu inuu intuu inaga baaho aada meel kale aadaan mawduuciinnu waa meediyaha iyo dowrka uu ku leeyahay laakiin meediyaha ruuxaddiisa haddaanan wacyigiisa kor loo qaadin oo lagu darin waddada ay u adeegsanayaan warbaahinta siday nabad u dhalin lahaayeen dowladna u dhisi lahaayeen in farsamada iyo xirfadda looga warramaa waxba ku soo kordhin mayso ma filaayo dhallinyaradeennu hadda xirfad la'aan inay hayso mana filaayo aqoon darro inay hayso laakiin waxay u baahan yihiin aragti dowrka ay cayaarayaan si fiican ugu bayaanisa runtii iyaga oo aan hubo inaysan ku barbaarin jawigii loo baahnaa iyaga oo aqoonta keliya maahana helin fursaddii ay ku baraagtis garayn lahaayeen haddana shaqada ay qabteen ay bulshada u hayaan waa shaqo tilmaaman oo muuqata inay isbeddel weyn ay keeneen madaxweyne deni ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha soomaaliya iyo xal uhelidda caqabadaha siyaasadeed ee jira nabad dhalinta soomaaliya waxaa ku gadaaman in la helo xal siyaasadeed haddaan xal siyaasadeed la helin nabaddu mar walba way nuglaanaysaa cid baana si uga faa'iidaysanaysa markaas ay dhici karto inay dana siyaasadeed ka leedahay waan rajaynayaa arrintaasna haddaad fursad u heshaan inaad dabcan iyadoo la og yahay laakiin waxaan u baahannahay codkiinna inuu aad ku biirisaan nidaamka dowlad dhiska ah siduusan majarihiisa uga bixi lahayn oo loogu hayn lahaa meesha uu hadda joogo inaan fursad loo siin cid doonaysa dalka soomaaliya inuu marlabaad kala daato arrintaas mas-uuliyaddeeda inaan wada qaadnaa loo baahan yahay gacmo badan baa ku dhex jira duruufo badan baa ishardiyaya dana badan baa isku dhex yaacsan waxaan rajaynayaa dadkii ku habboonaa baa halka fadhiya soomaaliya yaan fursad loo siin inay mar labaad khadka intay ka baxdo hadda dowlad dhis baa laga hadlaya dib inaan loo yegleelin shir dibu heshiisiineed oo ballaaran oo soomaaliya haddana hallaysu keena lo odhan meesha ay maanta joogto yaynan dib carto ugu noqon iyagoo shirarkii la mid ahaa laakiin meelaha ay ka liicaysa in laga toosiyo inaad ku darsataan ee xisaabta waxaan sidoo kale halka fursaddaan uga faa'iidaysanayaa dhammaan madaxda soomaaliyeed ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kaleeto ee soomaaliya ee isteedyada madaxda ka ah iyo cid kasta oo mas-uul ah in ay ilaaliso waxa dadku heshiiska ku yahay inay ilaaliso waxa dadka heshiiska u yahay inay dadka kala qayb qaadato xal u helidda dalka oo laysku koobin waa shir sanadeedkii labaad ee b d r c ay ku qabato garoowe xooggana lagu saaro arrimaha nabadda iyo xal uhelidda dalka soomaaliya iyadoo sanadkan lagu eegayey saxaafadda iyo doorkeeda ee arrimahaasi ku saabsan ayna ka soo qayb galeen khubaro saxaafadeed oo in badan ka soo shaqaynaya warbaahinta soomaalida nuux muuse birjeeb v o a garoowe
dowladda jabuuti ayaa maalmahan ku guda jirta ballaarinta iyo casriyeynta jidadka magaalada jabuuti iyo kuwa ka gudba xuduudaheeda waxay markii ugu horreysay soo kordhisay dhismaha haad labaad oo baabuurta xamuulka ay maraan kaasoo uu yeelanayo jidka ugu masaafada dheer dalka jabuuti kaasoo isku xiraya dekadaheeda iyo weliba dalka ethoobiya wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa warkan noo soo diray jidkan oo ah jidka ugu dheer dalka jabuuti ee ka gudba xuduudda isagoo isku xidha dalalka jabuuti iyo etoobiya ayaa ka faa'iidaysan doona haad labaad oo baabuurtu ay adeegsadaan oo barbar socda haadka hore haddadanba ay maraan baabuurtu sidoo kale haadka labaad ee jidkanu wuxuu si wanaagsan u sahli doonaa isu socodka gaadiidka baabuurta sidaxa muulka ee habeen iyo maalinba qulqulo jidkaasi wasiirka imkaaniyaadka gaadiidka iyo qalabaynta dalka jabuuti xasan xumed ibraahim ayaa tilmaamay ahmiyadda jidkan cet axe vital reliant la capitale djibouti à nos régions de l'intérieur est bien plus qu'une simple route jidkan muhiimka ah ee isku xidha caasimadda jabuuti iyo gobollada dalka gudihiisa ayaa ka ballaadhan in lagu tilmaamo jid caadiya isagoo ah jid xambaarsan rajada korukaca dhaqaale isdhexgalka degmada iyo waxwada qaybsiga la xidhiidha wacnaanta iyo ladnaanta dhaqaale innagoo isku duuban waxaan ka dhigaynaa jabuuti goob aan looga maarmi karin wax islaabsiga caalamiga Ensemble, nous transformons Djibouti en carrefour incontournable des échanges mondiaux.
wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka jabuuti eliyas muuse dawaale ayaa xusay sida wanaagsane jidkani ula jaan qaadayo hiigsiga jabuuti waxaan hama- hamadeedu ay tahay amba yoolkayagu yahay inaan jabuuti sida ay u dhan tahay aan isku wada xidhi karno heejadaha aan dariiqyo aan ka dhisi karno kaabooyinkan dhaqaale ee muhiimkana aan jabuuti iyo etoobiya iyo inta kale ee afrika aan u adeegaynona aan gaadhsiini karno dariiqaas waan isleenahay haddeeto maadaama uu kii qallaafi uu isaguna meel fiican socdo kii tajoorana uu bilaabmay tajooro balxena waan ognahay ina uu dhammaaday ku kale oo lowyacadda amba jabuuti ilaa iyo lowyacadda oo nagaadh ka bilaabmay isaguna uu mar dhow bilaabmi doono oo dheriga uu saaran yahay dariiqyadaasoo ku dhan waxay noo saamixi doonaan inay jabuuti mar walba kaalinta ugu horeysa ay ka joogto tartanka xilliga ay noqoto adeega mandaqadda amba adduunka waa yoolka waa ambisyonga amba en, rajada iyo dadaalka badan aan ku jirno annagoo madaxweynaha la garab joogna boorka jabuuti waan ognahay waxuu yahay kuwa ugu horeeya caalamka boorkaasna wuxuu u baahan yahay wixii garab u noqon lahaa oo waxa ugu horeeya dariiqyada xilligaas jabuuti mustaqbalkeegu annagu waxaan aaminsannahay inay kaalinta koowaad ay joogi doonto inay cid kasti ay u diyaar tahay inay tartanka ay la gasho waxaan ognahay waxa alliya wixii maaliyad aan gelinayno iyo maalgelin aan samaynayno inaanan cidba aynan soo garab joogsani karin kontanka sanadooda soo socda annakuna waxaan u baahannahay xilligaas inaan ka wada midhodhal ka wada midhodhalinno annakoo gacmahays haysanna horumarka aan ku taamayno agaasimaha guud ee wakaaladda jabuuti ee waddooyinka suubane siciid ismaaciil ayaa isna faahfaahiyey dhismaha haadkan labaad ee baabuurtu ay adeegsan doonaan Il s'agit de l'élargissement du tronçon entre PK13 et Arta. C'est la zone la plus accidentogène et c'est la zone la plus empruntée dans, euh, du réseau routier national.
waxay ku saabsan tahay ballaadhinta qaybta marka hore isku xidha degmada kilomitirka saddex iyo tobnaad ilaa carta oo ah qaybta shilalku ay ku badan yihiin iyo welibana qaybta aadka ay u adeegsadaan gaadiidka baabuurtu waxaa kaloo ka mida mashruucan in laga sameeyo dacallada amba hareeraha jidkan goobo farsamo iyo goob loogu talagalay in lagu qiyaaso miisaanka iyo culayska ay xambaarsan yihiin baabuurta sidexa muulka ujeeddadu waxay tahay in la fudaydiyo isu socodka gaadiidka baabuurta in la sugo xasilinta waddooyinka iyo in la kordhiyo awoodda adkaysiga imkaaniyaadka waddooyinka si maalgelintii la geliyey muddo dheer ay u shaqayn karto mashruucan oo ah heer degmo wuxuu qayb ka yahay barnaamij qaran oo ah dib u cusboonaysiinta iyo casriyeynta dhammaan xidhiidhka waddooyinka dalka Ce projet euh, d'envergure régionale fait partie d'un programme national de réhabilitation et de modernisation de l'ensemble du réseau routier euh, national.
rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
bulshada jarmalka ku nool ama bulshada jarmalka ee ku nool gobolka ah, bradenburg ayaa u dareeraya doorashada deegaanka baarlamaanka xisbiga sida aadka uga soo horjeeda muhaajiriinta oo magaciisa loo soo gaabiyo ee f d ayaa laga cabsi qabaa inay doorashadan helaan kuraasta ugu badan xisbigan ayaa markii ugu horreysay kuraastii doorashada golaha deegaanka ee ka qab- ee qabsoontay kowdii bishan setembar kaalinta koowaad ka galay gobolkaasi taas oo walaaca ku dhalisay dadka soo galootiga ah ee magangelyada u doontay dalka jarmalka oo soomaalida ay ku jiraan faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray waryaha v o eda ee qaaradda yurub cabdi xaafid cawil ismaaciil sanadihii ugu dambeeyey wadamo badan oo ku yaala yurub oo jarmalka faransiiska sweden iyo talyaanigu ka mid yihiin ahaana dalalka ugu muhaajiriinta badan yurub waxaa ise soo tarayay guulaha ay gaadhayaan xisbiyada iyo siyaasiyiinta diideen dadka muhaajiriinta ah walaac ayaa la soo dirsay qaxoontiga ku nool dalka jarmalka kadib markii xisbiga diidan soo galootiga ee a f d uu kaalinta koowaad ka galay doorashooyinka deegaan ee dalkaasi ka qabsoomay si hogaanka dalka jarmalka ra-iisul wasaare olaf sholosh uu uga hortago guusha xisbiyadan dowladdiisu waxay soo rogtay inay adkeeyaan baadhitaano joogto ahna ku sameeyaan xuduudaha dalka ra-iisul wasaaruhu waxa kale oo uu amray in la dadejiyo mustaafuriinta qaxoontiga ku guuldaraysatay arjiyadooda qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa soo jeediyey in guud ahaanba dadka qaxoontidoonka ah laga xidho xuduudaha jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada la sheego yurub inay ugu ilka qabow yihiin dadka qaxoontiga ah sanadihii ugu dambeeyey waxaa wadankaasi iska dhiibay soomaali badan oo soo maray saxaraha libiya iyo badda mediterranean-ka qorshayaasha dowladda ee la xidhiira qaxoontiga cusub ayaa weydiiyey cabdirashiid shariif oo ah falanqeeyo degan magaalada dusal deef waxaa aada loo adkeeyey xaaladda qaxootiga jarmalka dadka soo galaya jarmalkuna waxay bilaabeen in ay xuduudadooda dhammaan sagaalka wadan ay dariska leeyihiin in la kantaroolo cidda kasoo galaysa waxa ay yihiin haddii ay noqotona ciddaasi in aan loo aqoonsanin qaxooti rasmi ah inay yihiin in dib loogu celiyo wadamada ay kasoo galayaan sababtuna waxay tahay dadkii qaxootiga ahaa ee jarmalka soo galayay oo aada u tiro batay ta koobaad tan labaad dadkii soo galayay oo dhibaatooyin badan ka geystay jarmalka tii u dambeysay oo ahayd in laba wiig ka hor uu nin ku dilay saddex qof sagaal kalena uu ku dhaawacay magaalo solingen la yidhaahdo oo jarmalka galbeed ku taalla sidaa darteed dowladdu go-aan deg deg ay qaadatay dhammaan inay xuduudadeedoo dhan wada kantaroosho cidda soo galaysana ay og yihiin ciddii aan loo arkin inay qaxooti rasmi tahayna dib loogu celiyo meeshii uu ka yimid waa waxay dowladdu samaysay taasi jarmalku waa uu ka duwan yahay dalkii ay xukumi jirtay angela merkel xilligii ay ra-iisul wasaaraha ahayd waa ay diiday inay ka xidho xuduudahooda boqolaal kun oo ka soo qaxay dagaaladii suuriya iyo afghanistan waa maxay sababta kalifta in kooxaha hagjirka ah ee jarmalka ay kuraas badan ka helaan doorashooyinka wadankaasi waa kan mar kale cabdirashiid shariif haa walaal way jirtaa inay kooxaha xagjirka ahi ay cod badan ka heleen laba gobol oo doorasho ay ka dhacday kowdii bishii sebteembar gobolka turingen iyagaaba codkii ugu badnaa helay xisbiyada gobolka saakhsanna ka labaad bay noqdeen oo wax yar baa lagaga badiyey kooxahaasoo kooxaha xisbiyada xagjirka ah sababta ay u heleenna waxaa la arkay dowladdu in ay ka baaqsatay wixii ay shicibka ay u qaban lahayd shicibkii ayaa tabay in ay dowladdu ay kasii jeedo oo ay ku mashquulsan tahay ukraain iyo dagaalkeeda sidaa darteed qolyahan xagjirkiihii waxay aada isugu abaabuleen sidii ay doorashooyinka ugu guuleysan lahaayeen laakiin waxaa loo arkaa dadka siyaasadda falanqeeya dadkani inay dowladda wax ku tusaaleynhayaan in ay hal mar tusahayaan doorashadoodu waxay tahay iyo rabitaankooda laakiin aynan ahayn in ay taageero u wada muujiyeen kooxaha xagjirka ah sidaas ayaa lagu macneeyey marka dhinaca kale marka laga fiiriyo dowladdu run ahaantii shacabka gobolada degan sida la sheegayo waxqabad ahaan aad bay uga seexatay oo cabasho badan ayaa ka jirta waxaa kaloon intaa ku darayaa saaka oo subaxnimo ah waxaa dhacaysa doorasho kale oo tii saddexaad ah waxaana la filahayaa gobolkan barandambuurgi oo ka dhici doonto doorashadu saaka in ay iyaguna cod aad u badan ay ka heli doonaan sidaa darteed beryahan waxaa siyaasadda jarmalka waxaad moodaa in ay waxyaabo soo dhex galeen arintaasoo ku saabsan kooxihii xagjirka ahaa ee ajnebiga nabcaa oo iyagu taageero badan helaya sanadihii labada kun iyo shan iyo tobankii iyo lix iyo tobankii qaxoonti ka badan hal dhibic shan milyan ayaa iska dhiibay dalka jarmalka sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii laba boqol oo kun oo muhaajiriina ayaa qaatay dhalashada jarmalka dadka ugu badan ee qaxoontiga noqday iyo jarmalkaba waxa ay ka soo jeedaan dalka suuriya cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london
aad ayuu u mahadsan yahay cabdi xaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay warbixintaasi weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a haddii aan fiirino dhinaca ciyaarahana kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda yurub qaarkood ayaa la ciyaaray ee kubadda cagta kooxda chelsea ayaana saddex iyo eber oga badisa haddii aan ku hormarno dalka ingiriiska kooxda westham ayay qaraacday jadon sanjo ayaana mar kale caawiya goolal waxaana u kala dhaliyay jackson oo laba gool dhaliyay iyo weliba balmer aston villa waxay saddex iyo hal oga badisay kooxda welfes kooxda liverpoolna waxay saddex iyo eber oga badisay bournemouth manchester united oo xaalka uu kusii xumaanayana waxay eber iyo eber la gashay kooxda crystal palace kooxda manchester united ayaa ciyaartay kulankii shanaad laba keliya ayay badisay tababaraheeda ayuuna hadda cadaadiska kusii kordhayaa kulan weyn oo adag ayaa maanta la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxihii labadii sano ee lasoo dhaafay ku tartamay horyaalka premier leaga waa manchester city oo difaacanaysa iyo arsenal oo kaalinta labaad gashay kulankaas ayaana si weyn loo wada sugayaa dhinaca horyaalka laligana kooxda real madrid ayaa guul weyn gaartay afar iyo hal ayay ku garaacday kooxda sbanyol real sociedad waxay ebri eber la gashay real villa dolid valencia susuna aanirada valencia iyo geronana gerona ayaa labiyo eber markaasi looga badiyey oo valencia ayaa badisay dhinaca horyaalka sire agana waxaa isku agdhacay labadii kooxood ee weyweynaa ee napoli iyo juventus kooxda yuve uu horkacayo mota ayaana ka badin waayey kooxda napoli ebri eber ay ku kala baxeen leja iyo barmana sidoo kale laba iyo laba ay ku kala baxeen markana kaalmihii heesaha gooniyey go-aan angaarno ayuu dhahay maxamed aweys gedow iyo jiddo sheekh bashiir costa ayaana u dambeeyey codkaasi tan iidaacaddeenna galabnimona nabadgelyo
waa anguurleenu socdaa